fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa washington waa khamiis bisha abriil ee sanadka kuna waa sideed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo weerar ku qaaday deegaano ku dhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose weerarkaasi iyo obreeshinkaasi si aad iyo aad u qorshaysan oo sidii loogu talagalay ayuu u dhacay welina dagaalku waa waa jiraa oo ciidamadii dadkaasaa weli laysla jiraa marka adeer waxaan is leeyahay howlgal runtii aad iyo aad u fiican baa taa ka qabsoomay waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan deyntii laga cafiyey soomaaliya iyo sidaa ay saamayn ugu yeelatay hannaanka dhaqaale ee dalka meelaha diiradda la saari doono shantaas sanno ee dhanka maalgelinta laaadi ay geli doonto inta badan waxay ugu badnaan doonaa dhanka kaabayaasha dhaqaalaha sida tusaale ahaan horumarinta jidadka iyo kaabayaasha kale
sidoo kale waxaad maqli doontaan koox macawiisley ah oo iyaguna sheegay inay weerar ku qaadeen deegaan ay al-shabaab ku sugnaayeen aqalka sare ee dalkan maraykanka oo laalay maamuuska xayuubin la rabay in lagu sameeyo xogayaha arrimaha gudaha ee maraykanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka milatariga israa'iil ayaa sheegay maanta khamiis ah in ciidamadoodu ay fuliyeen duqaymo dhanka cirka ah oo ay ka fuliyeen guud ahaan marinka khaza oo ay ku bartilmaameedsadeen dagaalyahanada xamaas iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha duqaymaha xagga cirka ayaa lagu dilay laba dagaalyahan oo xisbulla ah oo ku sugnaa koonfurta lubnaan duqaynta lubnaan ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee ka dhacda xuduudda u dhaxaysa israa'iil iyo lubnaan taas oo walaaca ka muujisay fiditaanka dagaalka israa'iil iyo xamaas ee khaza kasii fidaya wakaaladda wararka ee faransiiska ee a f b oo soo xiganaysa ururka xisbullah ayaa sidoo kale sheegtay in laba ka mid ah dagaalyahanadeeda lagu dilay weerar ay israa'iil ka fulisay deegaanka kafrkila israa'iil ayaa sheegtay in afar iyo toban ka mid a askarteeda ay arbacadii ku dhaawacmeen weerar ay xisbullah ku qaaday waqooyiga israa'iil kadib markii uu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee britain iyo jarmalka ayaa ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu waxa uu arbacadii shalay ka shanqariyey in israa'iil ay iyadu qaadan doonto go-aankeeda ku aadan sida ay isu difaacayso hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli dalalka reer galbeedka gaar ahaan kuwa xulafada la ah israa'iil ay ku cadaadinayaan xukuumadda tel abiib in ay sii xakamayso oo ay xakamayso oo aanay ka jawaabin weerarka dhowaan ay kala kulantay iiraan maraykanka midooda yurub iyo dalalka warshadaha ku horumaray ee g n laysku yidhaahdo ayaa dhammaantood ka dhawaajiyey qorshayaal ay ku saarayaan cunaqabatayn horleh iiraan arrintan ayaa loo arkaa mid ay reer galbeedku ku direen fariin ah in israa'iil aanay israa'iil inay u helin doonaan haddii ay iiraan soo weerarto xafiiska netanyahu ayaa sheegay inuu uga mahad celiyey wasiirka arrimaha dibadda jarmalka analena berbok iyo dhiggeeda dalka britain david cameron taageerada ay u muujiyeen balse uu caddeeyey in israa'iil ay iyadu qaadanayso go-aanka ay isku difaacayso dalka hindiya oo haatan ah dalka ugu dadka badan adduunyada ayaa maalinta berri oo jimco ah waxaa loo dareeri doonaa doorashooyinkii guud dadka hindiya ayaa waxa ay dooran doonaan baarlamaanka cusub ee u mateli doona shanta sano ee soo socota halka ra-iisul wasaaraha haddan talada haya narendra modi uu raadinayo in mar saddexaad oo xidhiidha la doorto ra'yi ururintu waxa ay muujinaysaa in hogaanka uu haatan hayo xisbiga baharta janati oo hogaamiyaha modi iyo xulifadiisa xisbiga talada haya ayaa tartan adag waxa uu kala kulmayaa isbahaysiga lagu magacaabo isbahaysiga horumarinta qaranka ee indiya kaas oo ay ku jiraan in ka badan labaatan xisbi oo mucaarad ah oo uu ku jiro xisbiga kongareska oo dalkaasi xukumayey tobannaan sano ka hor xisbiga baharatia janata barti oo xukunka qabtay sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halkan dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a subaxnimadii hore ee saaka ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa weerar ku qaaday deegaanada ku dhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose gaar ahaan gediga kale ee webiga halkaasi oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab dagaalka oo dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa wariyaha v o eda aadan maxamed salaad waxa uu ka waraystay afhayeenka ciidamada jubbaland gaashaanla dhexe maxamed faarax daahir
marka koowaad guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan idaacadda v o a waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdisalaam kadib sidii iska joogtadaba inta badan iska ahayd waxaa dhacay saaka dagaal runtii aad u culus oo ay ciidamada jubbaland ku qaadeen nimanka khawaarijda ee soomaalida dalka iyo dadkaba dhibaatada ku haya dagaalkaas wuxuu ka dhacay degta shishe ee weli yahay jamaame iyo jilib area u dhexeeya macnaha oo weliga degtiisa ah oo nimanka khawaarijda gacanta ku hayaan fadhiisimana ku lahaayeen markay ciidanku heleen xogo lagu kalsoonaan karo weerar qorshaysan oo ay ku qaadeen ciidanka dowladda federaalka ah qaybta danab iyo federaalka caadiga ahba ciidanka daraawiishta heerarkiisa kala bedelinaya jubbaland weerarkaasi iyo obreshikaasi si aada iyo aada u qorshaysan oo sidii loogu talagalay ayuu u dhacay welina dagaalku waa waa jiraayo ciidamadii dadkaasaa weli laysla jiraa marka adeer waxaan is leeyahay howlgal runtii aada iyo aada u fiican baa saaka qabsoomay waa tahay marka ciidamadu dabcan waxaad sheegtay inay weerar tageen oo gediga kale ee webiga ay weerar ku qaadeen meel ku dhow degmada jamaame marka dagaal baa halkaa ka dhacay maxaa khasaaro ka dhashay xaqiiqa dagaal horta hadduu dhaco dee khasaaro wuu dhacayaa oo dhimashiya dhaawac iyo wax walba way imanaysaa marka koowaad waxaan ka xunugdaanaya dagaalka horta weli wuu socdaa oo ma soo afujarmin inta aniga aan hubo dhanka naga dhaawaca waa jiraa laba askari oo dhaawaca waa jiraa laakiin dhanka kale adama dee laga ili horeeyey oo laanta qorshaysan lahaa dhimasho xoog le ilaa dhowr iyo toban gaari dameelba way kaga dhacay saddex goobood ahaanbu daaw ka dhacay ilaa iyo inta hadda meydkooda la harkay taqriiban saddex iyo toban afar iyo toban nin waa dhan yihiin dhaawac ay ka carareen waa jiraa saddexdii goobayda lagu diray saddexdaba waa lagaga adkaaday dagaalku hadda marka wuxuu ka socdaa meel ay kusii talagaleen waxaan waa nimandii yani ummadda dhibaato ku god ah oo ay ugu talagaleen meelaha ugu dambeeya ee nafka kala galaan inay noqoto oo god ay ku jiraan godkaana ciidanku ku hareeray sidii saacadan aan kula hadlayo waayahay marka inkastoo dee dhimashadii dhaawacba ay jirto islamar ahaantaana weli howlgalka uu socdo marka howlgalkan ujeedkiisa muxuu yahay ay saaka ay qaadeen ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa xooga dalka
adeer waxa weeye dee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka jubbaland mar walba waxaa ka go-an ama ay u taagan yihiin inay nimankaa khawaarijta ah ee soomaalida iyo ummadda shacabka ee soomaaliya culayska ku haya inay horta ka kor qaadaan waa uu samayska ay samaysan yihiin ama ujeedadoodu ayaa ah horba meeshii iyo heerka ay noqoto unbaana obreshinku u dhacayaa sida la ogyahay baryahan dambe tabardaradooda awgood webiga degtiisaas bay maaragtay culays badan saarayeen bulshada dhibaato badan bay ku hayeen ciidankani marka wuxuu qubay kow inta xuduudda iyo cadowga la naafeeyo cadowga xuduuddiisa labo degmada jamaano iyo jilib oo ay beesiskooda ugu dambeeya ciidanku inuu kala jaraa dhaqdhaqaaqooda marka ujeedooyin fara badan baa laga lahay laakiin waxaan is leeyahay midda ugu muhiimsa waxa weye in cadowga la wiiqa awoodiisa waaye waayahay dhowr jeer hore dadka dhagahooda waxaa kusoo noqnoqday dagaallo ka dhacay deegaanada dhulka gosha ee nawaaxiga jamaame haddana waxaad moodaa in ciidamadu aanay gacanta ku dhigin degmadaasi maxaa idinka hortaagan inaad jamaame aad ka qabsataan al-shabaab adeer de horta jamaame waxay ka mid tahay deegaanka jubbaland ay nimanka cadowga gacanta ku hayaan waxaan is leeyahay culays hadmii jiri lahaa nooca lagu turjumi kara ugun waa deegiin weliga meesha ku yaallo sida aada la socoto deegaanka adigu waa taqaanaa bundini jiri iyo hadda dhulkan ee jamaane ee laga dirilaha oo burdada caraara oo go-an mar hadday burdadii go-an tahayna isu gudubkiiyo dhaqdhaqaaqu runtii aad buu culays ku yahay ciidankani waa ciidan dooma ku gudbaayo oo ciidan dee hadda meel bannaan iska maraya ma aha gudbinta ciidanka iyo soo gudbintiisa iyo sahaydiisa iyo xiriirkiisa waxa oo dhan wuxuu noqonayaa gaadiidka ee biyaha loo isticmaalo waa waa yar yahay oo ma badno qaybtaas waxay ku ka tahay yani deegaanka dhankaas shale jilib iyo mataqaanaa jamaami iyo dadka ah hawlgalladu inay mar walba yaraha adkaadaan waxaan isleeyahay sababta ugu badan waa xilada weliga oo dee wixii uusan dhul furan ahayn buundana lahayn buundadii maanta la isticmaalinana sabdaqa middan go-aan ee araara weeye laakiin ciidanka jubbaland iyo ciidanka dowladda federaalka waxay awood u leeyihiin meel kastoo ay joogaan hadday xagaajinin tahay hadday jamaacad kaleila inay ka ogolaan awood bay u leeyihin ugu dambayntii hadda waa sidee goobaha laisku hor fadhiyo xaalkooda ma ma laga soo laabtay mise weli xi- dagaalku waa u socdaa maya aden hadda aan kula hadlayo isleeyahay afartii galabnimo weeye ciidanku wuu makan yahay dadkaas jiraa gudmadiya fara badan oo dambaa ka dababaxay oo aan gudbinay oo dadka aan usoo gudbinay wax ka soo laabtay ma jira gurmadaan dib ugu sii xoojinay iyaga mooyaane waxaa waay nimanka khawaarijta hadda waxay isku soo ureen hal meel oo god ah oo dibaax ah godkaana ciidanku dhinac walba uu ka joogaa mana kasoo tegayn ilaa oo si xaqiiqa ah yani yani gacanta loo loo geliyo meesha kaasi waxau ahaa afhayeenka ciidamada jubbaland gaashaanla dhexe maxamed faarax daahir oo u waramayey wariyaha v o e da aadan maxamed salaad dhinaca kalena wararka naga soo gaadhaya gobolka baay ee dalka soomaaliya ayaa sheegaya in saaka waa berigii ay kooxo macawiisley ah oo ka tirsan dadka deegaanku weerar ku qaadeen saldhig ay leeyihiin maleeshiyada al-shabaab oo ku yaala duleedka degmada bardaale wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada baydhabo howlgalkan oo ciidamo iskooda isku abaabulay oo macawiisleya ay sameeyeen waxay ka fuliyeen deegaanka taflow ee duleedka degmada bardaale oo fariisin ay ku lahaayeen kooxda al-shabaab waa berigii saaka ayay ciidamada macawiisleyda degmada bardaale iyo kooxda al-shabaab waxay ku dagaalameen tuulada taflow waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare kala duwan cayduruus sheekh cabdulaahi banaaney oo hogaaminayay ciidamada macawiisleyda ee weerarka ku qaaday kooxda al-shabaab ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay kala wareegeen xerada ay ka deganaayeen tuulada taflow ee duleedka degmada bardaale isagoona intaasi ku daray inay ka dileen in ka badan toban ka mid a maleeshiyaadka kooxda al-shabaab sida hadalka u dhigay
walaal waad mahadsantahay howlgalka maanta waxaan ka fulinay degmada bardaale hoos tagta tuulo la yidhaahdo taflow meel u jirto adee saddex kilomitr afar kilomitr u jirto degmada bardaalana u jirto soddon kilomitr u jirto ay ahayd howlgalku wuxuu ahaa agmariin uu ahaa haro yaro ay dadka ku dhibaateenin iyagu meesha u taalay bay ahayd waan agmarinay sidii iyaga dadka yeeli jireen baan yeelnay aroo- habeenkii waan korseexnay subaxiaan ku jarmaadnay marka waxaan kaga dilnay haradana waan ka qabsanay raashinkooda iyo wixii yaalina waan kasoo qabanay hal qori beekam ah iyo toddoba qori aaka ah waxaan kasoo furanay raashinkii iyo haradana waan ka qabsanay khasaaraha dhimashada ee adinka idin soo gaaray ee khasaaraha dhimashada ayaga soo gaaray
ayaga adeegu intaan dul tagnay waa laba iyo toban qof sida hadda aan warka ka hadlaynana inay ka badnaayeen marka laakiin inagu waxaan dul tagnay laba iyo toban qof baan dul tagnay xubkina kasoo qaadanay xaradii gebi ahaana gacantaa marinay dabkaan qabasiinay maal raashinkoodii marka anaga dhaawac hal qofaan qabnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin nicmadaasi ilaahay nasi oo noogu gargaaray howlgalkan wuxuu ahaa si aad og tihiin anagu deegaankan afar iyo laba kun iyo afar iyo tobankii ilaa saacaddan howlgalkan waan ku dhex jirnay oo khawaarijiinta nabaddiidka ah oo shacabka dhibaateynayeen sababteeda ah inaan dalka ku xoreyno wixii karaankeena awooddeena ah bay ahayd intaas inaan daba soconay marka howlgalku wuxuu ahaa in la helo nabadgelyo oo lagu noolaado in la helo keliya ahayd
ciidamadiina maadaama ay ciidamo macawiisleeyihiin xaggee taageero ka heshaan
walaal waad mahadsan tahay annagu waxaan taageero oo dawladeed federaal iyo maamul goboleed koonfur galbeed midna ma helno laakiin koonfur galbeed tababar baana siisay oo xaalad haddaan ku sugannahayna iyadaa noo noo fasaxday oo si waan ku joogna saxiixeedan ku joogna laakiin ina hadda oo sidaan u dirsanayna mar walbada waan ka sugaynaa annagu waxaan hadda ku howlgalaynaa waa wixii bulshada lahayd oon qaraan ahaan u qaadano keliya waan ku howlgalaynaa rarata annagoo gadano beeraheenan ka gadanaa lo-dii geela erigaan ka gadanaa ciskeena isu abaabulinahay cid haddana taageerto oo federaal iyo koonfur galbeed baa wax naga awisay ilaa hadda ma jirto dhanka al-shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan dagaalka maanta ka dhacay duleedka degmada bardaale ee gobolka baay ilaa iyo haddana kooxda al-shabaab kama aysan hadlin dagaalkaasi ciidamada macawiisleyda degmada bardaale ee gobolka baay oo aan taageero ka helin ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa koonfur galbeed ayaa waxay taageero ka helaan dadka deegaanka iyadoo muddo dhowr jeerna howlgallo ka sameeyey tuulooyin hoos yimaada degmada bardaale ee gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halka dhegeystayaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aqalka sanadka dalkan maraykanka ayaa laalay dhammaanba dacwadihii ka dhanka ahaa xogayaha arrimaha gudaha maraykanka alejandro mayorkas taasi oo soo afjartay cadaadiskii xisbiga jamhuurigu ay ku rabeen in wasiirkan xafiiska laga eriyo iyagoo ku sababeynayay sida uu u maamulay xuduudda koonfureed ee ay wadaagaan dalalka maraykanka iyo mexico warbixin ay arrintan ka diyaarisay wakaaladda wararka ee a b waxaa inoo soo koobaya cabdixakiim maxamuud shirwac laba cod ayaa soo afjaray dacwadda ka hor intaanay doodu bilaabmin senatarada ayaa si kala goonigooniya u codeeyey si ay u laalaan labada qodob ee maamuska xayuubinta waxaana loogu kala codeeyey qodobada koob iyo konton iyo sideed iyo afartan iyo koob iyo konton iyo sagaal iyo afartan oo labada xisbiba ah qodobka koowaad ayaa xogaya mayorkas ku eedeynayay rabitaan la-aan iyo weliba hanaan diidma ah oo ah inuu daboqo sharciga halka qodobka labaadna uu ka eedeynayay xogayaha inuu jebiyey aaminaadii kadib markii uu yidhi xuduuddu waa ammaan aqalka sanadka ayaana eedaasi maamuska xayuubinta ah soo afmeeray jamhuuriyiinta ayaa ku booriyey golaha inuu si buuxda maamuska xayuubin ugu soo oogo mayorkas xilli uu ka hadlaya furitaankii fadhiga ayaa senator shaak shumar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ahna hogaamiyaha aqlabiyadda goluhu uu yidhi haybadda golaha daraaddeed iyo weliba dhowrista maamuska xayuubinta kiiskan dhibkii naadirka ah xaqiiqatan waxaynu u baahannahay in senataradu ay laalaan eedaha maanta golaha wakiilada ayaa cod yar ku meelmariyey bishii februari maamuska xayuubintan lagu soo ogay mayorkas oo la xidhiidha sida uu maamulay xuduudda qodobada lagu soo ogay ayaana ahaa inaanu rabin nidaam ahaanna uu diiday inuu dhaqangeliyo shuruucda socdaalka xubnihii wakiilada ee maamulayay maamuska xayuubinta ayaana eedaha u soo gudbiyey aqalka sare sanadka salaasadii iyagoo dhex jooga golaha gurtida ayayna cod dheer ku akhriyeen si ay u hantiyaan dhagaha sanatarada diidmadii wakiilada ee dacwadda mayorkas iyo weliba fursadda looga dooda kiiskan oo aan bannaanayn ayaa weji kabax ku ahayd xubnaha jamhuuriyiinta ee aqalka wakiilada iyo weliba afhayeenka golaha mark johnson oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagana soo doorta gobolka louisiana oo maamuska xayuubintan mudnaanta siinayey waxaana ay u eeg tahay in ay kasoo oodayso siyaasad ahaan jamhuuriyiinta iyo weliba dimuqraadigaba xilli lagu jiro doorashada madaxtinimada ee sanadkan islamarkaana ammaanka xuduuddu ahaa mawduuca ugu weyn jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in madaxweyne joe biden uu ka jilicsan yahay xagga xuduudda xilli la xidhay dadka sharci darrada kaga soo gudba halkaasi oo gaadhay in ka badan laba milyan oo qof intii lagu guda jiray labadii sannadood ee lasoo dhaafay inkastoo ay hoos ugu soo dhaceen laba boqol iyo konton kun oo qof bishii disembar kadib markii laga adkeeyey dhinaca mexico dimuqraadiyiinta ayaa sheegaya halkii maamuska xayuubin lagaga samayn lahaa mayorkas inay tahay in jamhuuriyiintu ay aqbalaan heshiiska wadajirka ah ee aqalka sanadka mar haddiibay yidhaahdeen ay hoos u dhaceen tirada tahriibayaasha maraykanka sharci darrada kusoo gelaya markii sanataradu ay dhaarteen arbacadii ayaa golahu isu bedelay maxkamaddii maamuska xayuubinta iyadoo bati mary oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga lagana soo doorta gobolka washington ay hogaaminaysay bati ayaa ah xubinta ugu weyn xisbiga aqlabiyadda haysta iyadoo golahana ka ah guddoomiye ku-xigeen waxaanay mudanayaashu u dhaqaaqeen iyagoo koox afar ah inay saxeexaan buugga dhaarta oo la dhigi doono diiwaanka qaranka shuumar waa hogaamiyaha aqlabiyadda ayaa intaasi kadib yeedhiyey codadka lagu laalay eedda kadib markii ay jamhuuriyiintu diideen soo jeedin ahayd in heshiis laga gaadho wakhtiga dooda iyo weliba dhowr cod oo ah diidmada jamhuuriyiinta mitch mcconnell oo ah hogaamiyaha jamhuuriyiinta aqalka sanadka ayaa ku baaqay in dib loo dhigo hanaanka inta xildhibaanada jamhuuriyiintu ay isku dubaridayaan si loo falanqeeyo sida loo socotiinayo iyadoo uu sidoo kalena uu yeedhiyey dhowr cod si dib loogu dhigo natiijada kama dambaysta ah dhammaan codadkaasi ayaan ahaa dhinaca xisbiga walow ay badii jamhuuriyiintu ay ka soo horjeedeen in si deg dega loo laalo hase yeeshee qaar ka mid a ayaa muujiyey inay la codayn doonaan dimuqraadiga mayorkas oo arbacadii ku sugnaa magaalada new york si uu u furo hanaan online ah oo ah badbaadada carruurta ayaa mar kale ku celiyey inuu diiradda saarayo shaqada ay qabato waaxda u maamulaan codaynta aqalka ayaa ahayd markii u horreysay ee muddo boqol iyo konton sannadooda wasiir lagu soo oogo maamuska xayuubin aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo soo jeedinaya warbixintan oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee a b halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee v o a isla wararka dalkan maraykanka ayaanu ku jirnaaye maanta oo khamiis ah ayaa lagu wadaa in maxkamadda degmada manhattan ee magaalada new york ay dib u ambaqaado dhagaysiga kiiska dacwadeed ee ka dhanka ah madaxweynihii hore maraykanka donald trump kiisaska ayaa waxaa ku jira kiiska sumcad dilista ah kaas oo ay maxkamadda geysay haweeney qoraa ah haweeneydan ayaa hore ugu eedeysay madaxweynihii hore maraykanka donald trump in uu faraxumeeyey sannadihii sagaashamaadkii iyada oo trump uu beeniyey eedaha loo soo jeediyey sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ayay maxkamad ka dacweysay iyada oo ku eedeysay in uu sumcad dilay haddaba cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa ka waraystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota waxaanu marka hore weydiiyey waxa ay dacwadani ku saabsan tahay
kiiska madaxweynaha ku bilowday ee magaalada new york kaga bilowday waa kiis faldambiyeed ah oo ka kooban soddon iyo afar qaybood ama counts soddon iyo afar qodob ka kooban waana faldambiyeed inta badan wuxuu ku saabsan yahay wax isdabamarin maaragtay lacago oo maaragtay uu ku bixiyey islaan uu xiriir kala dhaxayn jiray si uu ugu aamusiiyo waktigii doorashada uu ku jiray labada kun iyo lix tobankii marka iyo in maaragtay uu xaaladisa dhaqaale uusan ka ror sheegi jirin kasna uu maaragtay si khayaano ah ugu samayn jiray bangiyada iyo marka uu la tacaamulayo cashuurta bixinteeda iyo gobolkaba new york marka faldambiyeedkaas ayaa ku socda waa maxkamad hadda bilow oo hordhaca hadda waxaa la dooranaya xeer beegtigii waxaana la filayaa in uu maxkamadintani ay socoto muddo ilaa lix isbuuca waxaa mar walba suurtagal ah inay kasii dheeraato wakti badan ayay haddaba qaadatay xulitaanka xeer beegtidu welina ma dhammaan
waa gartay marka tan maanta hor taallo kiiska sumcadilka ah iyadana la dhegeysanayo muxuu yahay yaana soo gudbiyey
waxaa dhacday in maanta waxaa hadlay xeer ilaaliyaha new york district court of new york oo la yidhahdo alvan alvan brag wuxuu ka hadlay in su-aala mar la weydiinayay oo saxaafaddu weydiinaysay in haddii madaxweynuhu uu go'aansado inuu ka makhraati furo kiiskiisa kiiskan ku furan ay weydiin su-aale ka weydiin doonaan kiisaskii hore u dhacay oo uu ka mid ahaa kiis islaan uu magac sumcad dil ku sameeyey oo jean carol la yidhaahdo xukun looga xukumay lacag sagaashan milyan ku dhow oo kale iyo in maaragtay lagu helay wax isdabamarin iyo musuq maasuq kale oo iyada lafteeda lacag fara badan looga xukumay kiis kale oo isagana ahaa madani magaalada new york marka kuwaas in uu soo su-aala ka weydiin doono ayuu xeeraaliyuu sheegay taas ayaa keentay marka inuu kiiskaas dib usoo labakacleeyo in uu xeelaaliyuu weydiin karayo in kale waxaa xusid mudan oo rabaa dhegeystayaasha inay fahmaan in markii qofka dalka maraykanka la saaraya maxkamad uu xuquuq dastuuriga u leeyahay in uusan makhraati kicin oo haddii uu makhraati kici waayo aan loo qaadan karin inuu yahay qofkani qof dembiga qirtay waana waana xuquuq dastuuri ah oo dastuurka dalka maraykanka iyo gobolladuba ay siinayaan marka taas waxaa keliya lagu jebin karaa qofku isagu inuu go'aansado inuu makhraati furo lakiin hadduu makhraati furo wuxuu furayaa irid xeerlaalintu ay ku weydiin karto su-aalo ku saabsan wixii uu ka makhraati furay hadda dacwado badan ayaa hor yaalla marka kiiskan sumcad dilka ah iyo dacwadahaas tirada badan maxaa isku xiray siday isu soo gelayaan oo laisugu soo maaragtay laisugu xiriirin karaa
waxay isugu xiran yihiin haddii qofku makhraati kaco o yidhahdo anigu waxaan ahay tusaale qof toosan baan ahay horeyna loogu helay dembi lagu helay oo ku saabsan toosnaanta qofka sida inuu qofku masuq maasuqo inuusan runlow ahayn oo been sheego inuu wax isdaba mariyo haddii dembi noocaasa hore lagugu helay maxkamaddana aad la soo istaagtid waxaan ahay qof toosan dabcan xeerlaalintu waxay xaq u leedahay inay su-aal kaa weydiiso ku tirahdo miyaadan ahayn qofkii horey loogu helay dembiga noocaana miyaadan arrintani dhicin haddii qofku dabcan diidan de waxaa soo bandhigayaa xukunkii hore loo dhacay iyo waktigii u dhacay iyo saxiixii qaadiga iyo marka waa kiiskan sumcadda ku saabsan wuxuu imaanayaa keliya haddii madaxweynuhu uu go-aansado inuu makhraati furo si dee u makhraati furona uu yidhahdo waxaan ahay qof runta sheegaya oo wuxuu sheegayo in la rumaysto oo xeer beegtooda ay rumaysta ay tahay marka waxaa la weydiinaya miyaadan ahayn qof horay dembiyada noocaana u galay si marka waxay hoos u dhigaysaa markaa su-aalahaas inuu yahay qof aan la rumaysan karin ama inuu yahay qof toosan ayay hoos u dhigaysaa garyaqaan sidaan la soconno madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump wuxuu ku jiraa ololo doorasho uu doonayo in mar kale uu madaxweyne uga noqdo ee dalkan maraykanka marka dacwadahan lagu soo oogayo ee soo noqnoqday dhaawac intee la-eg ay u geysan karaan ololihiisa doorashada uu ku doonayo in mar labaad uu ku tago aqalka cad waxay ku xidhan tahay runtii cadeymaha lasoo bandhigo iyo siday yihiin ilaa hadda waxaan la soconnaa in maxkamadihii hore loogu maxkamadeey iyo wixii hore loogu helay ay ahaayeen kiisas madani ah loogaga guulaystay madaxweynaha inta badanna dhaqaale ayay ku saabsanaayeen iyo ganaax laakiin haddii arrintu ay fal dembiyeed noqoto oo lagu helo inuu dembiilo yahay dembi galay oo maaragtay lagu caddeeyo oo xukun uu ka dhasho in ama xabsi ha loo dira ha noqoto ama si kale ha loo maaray laakiin dembi lagu helo intaasi ay saamayn ka duwan yeelta ayaa laga yaabaa laakiin waxaan ognahay madaxweynaha inuu leeyahay taageerayaal aad u taageersan oo iyagu aan dan ka gelaynin wixii loo haysto iyo wixii lagu xukumo horena waxaa xusid mudan inuu yidhi haddii aan wadada fifth avenue aan qof xataa ku dilo hal cod kuma dhuminayo marka tii haddaysan rumoobin waktiga inoo sheegi doona waan arkaynaa laakiin laakiin horey waxaa xusudnan aan loogu helin wax dembi fal dembiyeed ah laakiin intii hore ay ahaayeen kiisas madani ah laakiin waa waxaan taariikhda hore u dhicin madaxweyne maraykanka soo maray oo inta lagu helay iyo inta lagu soo oogay madaxweynihii hore donald trump in uusan weligii xil u tartamin marka waa xaajo ugub ah waktiga ayaa linoo caddayn doona
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo u waramayey cabdulqaadir maxamed mursal samakaab halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan burburka kaabayaasha dhaqaalaha wixii ka dambeeyey burburkii soomaaliya ee dhinacyada beeraha kalluumaysiga iyo saamaynta kobaca dhaqaalaha ay ku yeesheen barnaamijka waxaa inala socodsiinaya saare cabdi axmed
deenta soomaaliya oo la cafiye ayaa gundhig u noqon doonta kobaca dhaqaalaha iyo maalgelinta dalka uu helayo waxay ahayd nuxurka dooda ay dowladda soomaaliya beesha caalamka ka gadaysay muddooyinkan dambe haddaba dhowr bilood kadib markii deyntii la cafiye badnayd ee dulsaarka uu kusii kordhaya ee soomaaliya waxaa washington ku sugan dhammaan mas-uuliyiinta maaliyadda ee soomaaliya oo ay ku jiraan wasiirka maaliyadda ku-xigeen guddoomiyaha bangiga dhexe la taliyayaasha madaxtooyada ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ee xagga dhaqaalaha iyo xubno kale waxaana dhammaantoodba kulamo ku salaysan caqabadaha soomaaliya ka haysto kobaca dhaqaalaheeda wakhtigan la leeyihiin deeqbixiyaasha caalamka hay-adda lacagta adduunka iyo sidoo kaleeto bangiga adduunka waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhiga toddobaadkan kobaca dhaqaalaha soomaaliya iyo caqabadaha haysta sida lagu xusay miisaaniyaddii ugu dambeysay ee soomaaliya sanadkan waxaa jira xoogaa isbeddel ah oo soomaaliya ay ka samaysay dhaqaalaha gudaha haddana waxaa taasi ka qaran weyn caqabadaha badan ee ka jira dalka oo weli seeteyn kara in soomaaliya dhaqaalaheeda uu si wanaagsan u kobco cagihiisana uu isugu taago wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasiirkeeda biixi iimaan cige oo ku sugan magaalada washington d c ayaan weydiiyey bal inuu sharaxo caqabadaha iyo horumarka soomaaliya ee wasaaraddiisa ay u sheegayso wakhtigan hay-adda lacagta adduunka iyo sidoo kaleeto bangiga adduunka meelaha diiradda la saari doono shantaas sanno ee dhanka maalgelinta la-aad ay geli doonto inta badan waxay u badnaan doonaa dhanka kaabayaasha dhaqaalaha sida tusaalahaan horumarinta jidadka iyo kaabayaasha kale kobcinta kaabayaasha la xidhiidha tamarta sidii loo fidin lahaa adeegyada la xidhiidha adeega korontada iyo tamarta la dagaalanka isbeddelka cimilada sidii wax soo saarka cuntada iyo horumarinta xoolaha iyo beeraha kor loogu qaadi lahaa waxaa iyana runtii qeyb weyn ka ah barnaamijka sidii loo kobcin lahaa iyana dhanka technolojiyadda iyo arrimaha la xidhiidha digital integrationka waxaa loo yaqaano oo ah in kor loo qaado tayada iyo waxtarka ka faa'iidaysiga technolojiyadda ee dhinac walba iyo bulshadu si ay fursad uga heli lahayd inay maxaan ku dhahdaa isticmaalka technolojiyadda ay loo loo fidin lahaa waxaa kale oo iyana qeyb weyn ka ah sidii kartida aadanaha kor loogu qaadi lahaa oo ay lafdhabar u yihiin kobcinta iyo baahinta waxbarashada adeegyada caafimaadka iyo guud ahaan arrimaha daryeelka dadka nugul khubarada ka faallooda arrimaha dhaqaalaha soomaaliya ayaa u arka in dhibaatooyinka gaamure ee soomaaliya ee kasoo bilowday burburkii dowladnimada soomaaliya ay yihiin dhumitaankii ay dhumeen kaabiyaasha horumarka dalka kuwaasi oo noqon lahaa waxa sare u qaadi karo dhaqaalaha soomaaliya haddii ay noqoto dhinacyada beeraha kalluumaysiga daaqa iyo xoolaha iyo weliba abaaro isxigxigay oo dalka ku dhuftay iyo daadad xooggan oo dumiyey waddooyin iyo buundooyin halbowlo u ahaa magaalooyin waddanka ku yaala gaar ahaana dhulbeereedka rofeor xuseen macalin iimaan oo sannado badan bare kasoo noqday jaamacadaha soomaaliya kana soo shaqeeyay horumarinta beeraha ayaa u arka xalka horumarneed ee dhaqaalaha soomaaliya in dhabahan in loo maro ay muhiim tahay caqabadaha ugu waaweynoo jira waxaa ka mid a xataa anu maadaama khabiir beereedna aan nahay oo weliba ku takhasusay arrimaha maalgelinta beeraleyda yaryar oo rural fundinga ah bangiga soomaaliyana waagii dowladda siyaad barre aan la taliyo u ahaa shaqaalahan u tababari jiray arrimaha hoosahaan inaan u eegno u baahan waxaa ka mid ah wax soo saarka dalka xoryaansan maxaa jira de ninka beeraleyda ah wixi uu soo saaro ma suuq geyn karo jidadki baa ebera buundooyinka baa ebera kanaaladii baa ebera marka infrastructureka in dib loo eego arrimaha loo baahan yahay bay ka mid tahay oo dib loo maalgeliyo u baahan doctor axmed qadar cabdi jaamac oo asna shahaadada b h d ga ku qaatay dhaqaalaha ahna bare ka dhiga wax jaamacadda soomaaliya arrimaheeda dhaqaalaha ayaa leh ka sokow kaabiyaashaas u baahan in dib loo dhiso in ay muhiim tahay inaan la iska indhatiri karin hanaanka federaalka oo lagu saleeyo mideynta canshuuraadka iyo dakhliga dowladda soo gala taasi oo kaalin ka ciyaari karta iyadana kobaca dhaqaalaha dalka kadib wakhtigan deen cafinta caqabadaha haysta dhaqaalaha soomaaliya way badan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan meeshaan ka xuso kuwa ugu muhiimsan midda ugu muhiimsan waxaa weeye horta soomaaliya soddonkii sano ugu dambeeyey waxaa aad u hooseeya wax soo saarka gudaha markaan dhahno wax soo saarka gudaha waxaan ula jeedaa beerihii wixii ka imaan jiray xoolaha iyo dhaqaalaha buluugga ah sidaas darteed soomaaliya waxay noqotay dal ku tiirsan waxa dibadda laga keeno run ahaantii waa caqabad muddo soomaaliya ay la soo tacaalaysa caqabadda kale ee soomaaliya haysata ee ka jira dhaqaalaha soomaaliya waxaa weeye in xagga maalgashiga gudaha inuu yahay mid aad u hooseeya duruufaha amniga iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo aad u hooseeya oo aanan saamixi karin in maalgelin aad u xoog badan laga sameeyo gaar ahaan xagga tamarta iyo kuwa kaloo lamidkaa run ahaantii caqabadaha kale ee diin cafinta kadib ama diin cafin diinta intay socotay ee soo kordhay waxaa ka mid a oo weli aan xal rasmiya laga gaarin federaaleynta arrimaha maaliyadda ama dhaqaalaha soomaaliya caqabad ay dad badan u arkaan sicir bararka iyo dhibaatooyinka sii wiiqaya dhaqaalaha dalka ayaa ah lacagta shilinka soomaaliga ah oo aanan jirin marka ay timaado ganacsiga iyo sidoo kale wax ku kala iibsiga meelo badan oo soomaaliya ah taasi oo dadka intooda badan ay ku adeegtaan dollarka ay ku qaataan moobeeladooda gacanta oo ay isu dirdiraan khubarada dhaqaalaha ayaa u arka taasi in ay tahay mid sii wiiqaysa daqliga inuu kobco dalka doctor axmed qadar cabdi jaamac ayaa leh mar kale run ahaantii waa waa mid kamid a caqabadaha taagan run ahaantii soomaaliyana hadda dhaqaalaha soomaaliya waa mid boqol kiiba boqol doolaraysan oo soomaaliya waxaa laga adeegsadaa dollarka run ahaantii wadamada dhaqaalahooda doolareeyey sida soomaaliya oo kale ah run ahaantii faa'iidooyinna way leedahay caqabadana way la kulmaan waddankana inuu lacag leeyahay lacagtiisana ay shaqayso run ahaantii dad badan ayaa u arka inay faa'iido tahay dhanka dhaqaalaha iyo bulshada laakiin waxa ugu muhiimsan waxaa weeye shilinka soomaaliga soo nooleyntiisa ama soo daabicistiisa run ahaantii waa arrin u baahan farsamo dhaqaale oo xagga dhaqaalihii awooddii bangiga dhexe inuu lacagtaas soo saari karo fulin karo qarashkii lagu daabici lahaana uu heli karo mid bulshana waa loo baahan yahay oo ah sababtoo ah dad badan ayaa kalsooni badan ku qabin adeegsiga shilinka soomaaliga maadaama gobollada qaar ay ka dhaceen ama dadka loo gatay ganacsi ama alaabo lacag bug ah shilin bug ah midda kaleo saddexaadna waxaa weye waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed oo dowladda federaalka ah dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si lamida sidaasina profesor xuseen macalin iimaan ayaa isna qaba in sicir bararka iyo waxyeelada dhaqaalaha soomaaliya soo gaaray ay kaalin mug weyn ku leedahay lacagta shilinka soomaaliga ee dhammaatay wasaaradda maaliyadda iyo madaxda ka sarreysada inay ka fikiraan go-aan ka gaaraan beertan hoose shacabka ee ugu badan oo boqolkiiba sagaashan iyo ka badan ah oo fakrigu sii duloonayo dhaqaalahooda hoos u sii socdo oo ay ka mid tahay islaanta caanaha gadda iyo tan muuska gadda iyo tan qoryaha gadda iyo kuwa i d b da ku jira ma anfacayso inay dollar wax ku bedishaan oo dollar wax ku iibsadaan meesha waxaa ka maqan kaalintii shilin soomaaliga ama local currencyga la dhahayo ama ama muxuaha lacagtii qaranka uu lahaa shilin soomaaligii in la soo celiyo ummadda inteedii badneed oo boqolkiiba sagaashan iyo inta ka badan ah ayaa u baahan kaalintaa dawladdu hadday kasoo bixi weyso oo weliba muddo gaaban gudaheeda ay lacag la yaqaano qiimo leh ay ku keeni weyso inflationka iyo hoos u dhaca dhaqaalaha sanadkana aad buu sii socon doonaa dhaqaalaha soomaaliyana uu sii baaqi'i doonaa fakriga inta yaroo tujaarta ee kore ee sii taajiraysa dawladda ka tirsan iyo ganacsatada iyo shacabka intiisa badan boqolkiiba sagaashan iyo ka badan oo fakriga sii biloonayo gaabka u dhexeeya ama inta u dhexaysa ayaa sii ballaaran doonta ilo hoose ayaa ii xaqiijiya haddaba in wafdiga wasiirka ay kala hadleen hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunkaba in la helo lacagta shilinka soomaaliga ah oo ay dowladdu soo samayso taasoo ay ku maareyn karto dhaqaalaha dalka kadib deen cafintii wafdiga wasiirka waxaa ka mida guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi haddaba wasiir biixi iimaan ayaan weydiiyey haddii ay beesha caalamka u gudbiyeen codsiga ku wajahan caqabadaha ka haysta soomaaliya lacagta dalka uu leeyahay ee aan shaqaynaynin wakhtigan wallaahi barnaamijka soo nooleynta lacag dowladda iyo dadka soomaaliyeed yeeshaan mar walba wuxuu ka mid yahay himilooyinka qaran ee dowladdu leedahay runtiina shaqo badan baa la geliyey shirka shirarka halkan ka dhacayay runtii khaas uma ahayn ajendahaas oo si gaar ah uma qusaynin laakiin xaqiiqatan dee waa arrimaha ugu culculus ee bangiga dhexe iyo guud ahaanba dowladda iyo ay ay ku howlan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa himiladaas shaqooyin fiican baa ka socda marka ay waktigeeda gaadhay soo dhammaatana runtii dadka waa lala wadaagi inkasta oo deen cafintii beesha caalamka ee soomaaliya ay guul weyn ahayd haddana haddii aanan la helin wax soo saar gudaha ah iyo kobac dhaqaale iyo suuqgeyn xooggan oo bannaanka ah waxa ay ka digayaan quburada in soomaaliya ay taasi dib ugu quusin doonto deymo kaleta in la raadiyo oo dulsaar kale la saaro sannad walbaba tobannaanka sano ee soo socdana horumarka dhaqaale ee dalka uu noqdo mid intiisa iska sii ahaada
aad ayuu mahadsantahay saare cabdiaxmed oo inala socodsiinaysa barnaamijkaasi bandhiga v o e halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o e dowladda qatar ayaa dib uga fikiraysa doorkeeda dhexdhexaadinta israa'iil iyo xamaas sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi arbacadii mar ay magaalada dooxa shir jaraa'id wadajir ugu qabteen isaga iyo dhigiisa turkiga ra-iisul wasaaraha qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al thani ayaa sheegay isagoo oo aan faahfaahin ka bixin in dhexdhexaadintii ay wadeen lagu xadgudbay al thani ayaa sheegay inay jiraan xad ay qatar samayn karto dhexdhexaadin ahaan inkastoo madaxda sare ee xamaas ay ku nool yihiin dalkaasi horaantii arbacadii al thani waxa uu sheegay in wadaxaajoodka xabad joojinta cusub ee khaza uu marayo marxalad xasaasi ah iyadoo la isku dayey in wax laga qabto caqabadaha hortaagan in heshiis la gaadho dalka qatar masar iyo maraykanka ayaa dhexdhexaadinaya wadahadallo lagu doonayo in lagu hakiyo dagaalka oo ay ka mid yihiin sii deynta qaar ka mid a lahaystayaasha weli ku jira gacanta xamaas iyo sii deynta maxaabiista falastiiniyiinta ah ee ay israa'iil haysato xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa arrintan kala hadlay mar uu telefoonka kula xidhiiray ra-iisul wasaaraha qatar salaasadii waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in labada mas-uul ay dib u xaqiijiyeen muhiimadda ay leedahay in la sii wado wada shaqaynta dhow maalmaha soo socda si loo gaadho xabad joojin ka dhacda khaza taasoo xaqiijinaysa sii deynta dhammaan la haystayaasha xogayaha arrimaha dibadda ee britain david cameron ayaa arbacadii ku baaqay in dunidu ay diiradda saarayso lahaystayaasha islamarkaana xamaas ay si deg deg ah looga baahan yahay inay sii dayso lahaystayaasha gacantooda ku jira hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya ayaa lagu wadaa inuu maalmahan soo socda u safro dalka turkiga si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan saddex ka mida wiilasha uu dhalay ismaaciil haniya iyo dhowr carruur ah oo uu awow u ahaa ayaa ku dhintay weerar israa'iil ay ku qaaday khaza bishan militariga israa'iil ayaa sii waday ololahooda arbacadii shalay iyagoo sheegay in ciidamadoodu ay duqaymo xagga cirka ah ku qaadeen in ka badan afartan bartilmaameed wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa arbacadii sheegtay in ficilada militari ee israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan lix iyo konton qof maalintii lasoo dhaafay taas oo ka dhigaysa wadarta guud ee tan iyo markii uu dagaalku bilowday ugu yaraan saddex iyo soddon kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo sagaashan qof wasaaradda ayaa sheegtay in saddex meelood laba meel dadka la dilay ay yihiin haween iyo caruur
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan nagu soo dhowaada barnaamijkii toddobaadlaha ee wargeysida
kulanti wanaagsan idilkiinbaa khiyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeena waxyaabahay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa israa'iil oo dubaabada iyo gawaadhida milatariga geysay marinka qasa tan ayaana u muuqataa ciidamada israa'iil inay u diyaargaroobayaan weerar ay gudaha ugu galaan rafa cabdixaafidow siduu wargeys ku daabacay ciidamada dheeraadka iyo weliba madaafiicdana israa'iil geyse kasa ayaa u muuqday inay doonayaan weerar ay ku qaadaan rafax oo ah goobta keliya ammaanka ah ay u qaxeen hal milyan iyo afar boqol oo kun oo qof oo falastiiniin ah oo ka qaxay marinka kasa sida lagu daabacay wargeyska maalinlaah ee macarif ee kasoo baxa israa'iil arbacadii shalay ayaa ciidamada heegan la geliyey ee sida wargeysku sheegayna maamulka howlgalka militariga ayaa waxaa ogolaaday taliyaha guud ee ciidamada israa'iil iyo wasiirka difaaca militariga oo arrintan wax laga weydiiyey ayaana ka gaabsaday inay wax jawaaba ka bixiyaan cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay ciidamada milatariga israa'iil ayaa sheegay inay iibinayaan afartan kun oo teendho si ay ugu diyaariyaan in lagu soo daadgureeyo boqolaalka kun ee rayidka ah ee maciinka baday rafa magaalada koonfurta uga xigta gacanka qasa oo ah goob dad badani degan yihiin oo aanay ciidamada israa'iil gudaha u gelin howlgalka cusub ee lixda bilood ee dagaalka lagu jiro kooxda falastiin ee xamaas ayaa lagu soo waramayaa inuu marka hore diiradda saari doono sugidda ammaanka waqooyiga iyo bartamaha qasa gaar ahaana xerooyinka qaxoontiga ee ku xiran magaalada deer albalax ayaana lagu daabacay wargeyska ma'arif ee maalinlaha ah ee kasoo baxa dalka israa'iil cabdixaafida wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixinu daabacay ciwaankeedu ahaa xogaya arrimaha dibadda britain david cameron oo sheegay in israa'iil ay go-aan ka qaadan doonto inay ka jawaabaan weerarka iiraan kadib wadahadal uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil cameron xogaya arrimaha dibadda britain oo gaadhay israa'iil ayaa kala xaajoonaya inaanay xaaladda uga sii darin xogayahan arrimaha dibadda britain ayaa sida wargeysku daabacay sheegay in israa'iil ay go-aan ka qaadanayso inay ka jawaabto weerarkii boqolaalka gantaal iyo weliba diyaaradahan duuliyaha lahayn waxaana rajaynaya ayaana u yidhi tallaabada ay qaadayaan inay noqoto mid aan xaaladda uga sii darin cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay hadalkii xogayaa arrimaha dibadda kadib ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa saacado yar uun kadib qoraal uu soo saaray ku sheegay in israa'iil go-aankeeda qaadan doonto ayna samayn doonaan wax kasta oo ay isku difaacayaan xoghayaha arrimaha dibadda ee britain david cameron ayaa sheegay ka hor kulanka wadamada laysku yidhaahda g n oo ay wasiiradooda arrimaha dibaddu ay ku ballansan yihiin talyaaniga in ingiriisku doonayo in cunaqabatayn wadareed lagu soo rogo iiraan sida wargeysku daabacayna xoghayaha maaliyadda ee maraykanka janet yellen ayaa horay waxa ay u sheegtay inay rajaynayso in washington ay kusoo rogi doonto tehraan cunaqabatayn cusub maalmo gudahood intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo
aad ayuu mahadsanyihin cabdixakiin iyo cabdixaafid oo barnaamijkaasi inala socodsiin halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee v o a
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaana la socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno fal dembiyeedyo soo noqnoqda oo dhaca lacago iyo lacago markaasi been abuur ah oo mararka qaarkood ay ku dhacmaan dadka soomaalida ee ku dhaqan xaafadda islii iyo meelo kale haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay tahay ma hay-adaha ammaanka ee loogu talagalay inay ilaaliyaan dhaqaalaha iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka kale kenyaanka ee ku dhaqan agagaarka xaafadda islii ayaan lahayn khibrad iyo isku xirnaan ay ku badbaadiyaan hantida dadka mise dadka soomaaliyeed ee ganacsatada ah ayaan iyagu u diyaarsanayn in ay raacaan nidaamka ganacsiga ee u degsan wadanka kenya waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya doctor cabdisalaan aadan maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo suldaan xuseen xasan oo isna ka mid a ganacsatada soomaalida ee ku dhaqan dalka kenya waxaan ku bilaabayaa doctor cabdisalaan aadan maxamed
yaasiino waa salaaman tahay salaan kadib waxaa weye horta waa inaan wacyi lahaanaa oo aan la tacaamulnaa markay noqoto lacag kaashi ama iyo dahab markaad fiiriso soomaalida guud ahaan east africa gaar ahaan kenya markaad fiiriso the only community oo lacag iyo dahab bannaan ku haysta inay soomaali yihiin taasoo keentay in mar fara badan xataa halis ay u galaan in la dilo sidii dhacdadii ugu dambeysay yar taqriiban saddex soddon kunoo dollar kala soo baxay meel in xabad lagu dhiftay hadda isbitaal u jiifo dhacdooyinkanna ay gadaashan ka dhaceen dad intaasoo kun laga dhacay taasoo halis gelinaysa dadka inay marmar u dhintaan lacag iyadoaan ognahay in guud ahaan caalamkan la isdhaco laakiin markii soomaali loo soo laabto u nugul yihiin in la dhaco taasoo keentay in wacyigooda dhanka financekana tacbanu yahay tan kalena ay sistemka dowliga oo ka jira wadanka aysan raacaynin oo ay kaalmeynayaan criminals inay lacagtooda dhacaan ama ay dilaan suldaan xuseen xasan
bahda v i o dhammaanteed waa salaamahayaa yaasiin uu ku jiro qodobka odhanhaya soomaalida in muxuu ahaaya maalin kasta la iska ataago oo la taargadgareeyo la weeraro dhaqaalahooda lagu weeraro hantidooda lagu weeraro wax soo jireen wey waxayna ku badan tahay east africa qaas ahaan magaalada nairobi annaga soomaliya haddaan waxaa dhaqan noo ah lacagtunada inaan bannaan ku sarrifano markaad tagta suuqa hargeyso markaad tagta suuqa muxuu ahay maaragtay muqdisho suuqyada kala meel kasta dubai meel walba yurub america annagu lacaganaga dukaamadan ku haysanaa waanu ka faa'idnaa waxa weeye ma doonayna inaanu wakhti dheer ay naga qaadato lacag maanta ita faa'ido laga samayn karo in la yidhaahdo foom soo buuxi maanta waxa weye waa feesto maanta axad weeyo bangi bay jirtaa maalintii axadda haddaan dhiil hela ka waran oo aan ka faa'idi lahaa boqol kiiba boqol waxa weeye inagu sharciga waa ku shaqaynaa soomaaliya haddaanu nahay dukaamaanu leenahay businessye moolol baanu leenahay guryaanu ku dhidhisannaa shidaal baanu ku jirnaa laakiin waxa weeye lacagaha inta badan waxa ay dadku muxuu ahaay maxaa annaga qaas nooga dhigay in maalin walbo nala soo ataago tuuga meelay ka timid aan la aqoonin maxaa annaga gooni noga dhigay oo muxuu ahay target nogala dhigay waxaa jira wax la yidhaahdo kenya hadda waxay u socotaa non cash payment adduunyadan waxay usoo socotaa cashless dadki waxaa weye soft ay ku shaqeeyaan caalamka kenya markaad joogto softa lagu shaqeeyaa afartan iyo shan community ayaa degan kenya oo ku nool oo ku shaqaysata qaar waa naga lacag badan yihiin kambaniyaal waaweyn haystaan soomaaliga keligiisi maxaa yeelay maxaa keenay in lacagtoodu bannaanka ay taallo dahabkiini maxaa bannaan keenay maxaa keenay in naagaha soomaalida ay tigtok u keenaan lacag ay ku xisaabaan dad kale ay tusaan taas macnaheed waxaa weeye soomaalida iyakaa is is expose themselves iyakaa isbandhigaya waxaa kaloo jira aan kala qaadno pastoralist trade oo jiray boqol sano ka hor iyo modern wallis ma keenayaan olli waxaa la rabaa lacagta inay bangiyaasha soo marto dadka si sidaas u shaqeeyaan marmar dadkan lacagta bannaan ku haysto waxaa lagu tuhmaya money laundering inay inay qod ka yihiin lacagahan fara badan oo socdana shaki badana la abuuray oo soomaalida lacag intay ka keeneen taasna waxay keenaysaa in lacago badan oo soomaali leedahay bangi soo maray suldaan xuseen lacagahan inta badan dadka soomaalida laga dhacayo ma la oran karaa waa lacaga meelo khaldan ka imanaya ama money laundering maya maya maya maya maya maya maya maya maya lama oran kara laakiin waxaa la yaabana ninkan tugada difaacaya muxuu difaacaya ninkan kan war waxaan ku leeyahay war soomaalida waxay ka shaqaystaan waa dad community isku xiran iimaan leh dhaqan wanaagsan meel walbo ay joogaan waxooda maaragtay meeshii maalinba wax lagu sheego baa waxa weeye kii boqol haya kii konton haya kii toban haya bay isku soo daraan waxa weeye kadibna waxa la yidhaha war maanta xagga xogaa faa'iido laga helayaa marka maalin walba annagu maxaa tuugada annaga ay noo soo raadsadaan annagu wax ma dhacno ma maqashin soomaali wax dhacay ma maqashin soomaali wax hado war annagu dad iimaan leh oo sharaf leh dalkana wax ku taro east africana wax ka dhigay muxuu ahaaye moolol iyo business iyo meelo qurxoon iyo adduun u sameeyey ayaanu nahay horumar waxaan ahayna kama shaqayno maxaa annaga nidaamku uu noo ilaalin layahay nidaamka dowladda kenya maxay u ilaalin lahday qofka ganacsadaha soomaaliya su-aasha suldaana raba inaan jawaabo dowlad inaad ku ilaaliso waxaad u baahan tahay inaad bunuugta soo marto lacagtaad soo dhigato dowladdaad la shaqayso waxaad qabanaysa la ogaado canshuurta aad bixiso maxaa bunuugta loo sameeyey maxaa bunuugtana loogu sameeyey askarina hortaagnaato taadi laakiin maxaa keen inaad bannaan cad aad ku haysato and i think dowladdu waa inay tallaabo adag ka qaado kuwa lacagaha bannaan ku sarrifaya dhan la xirxiro lasoo qabto kuwa daabka lasoo xiro lala xisaabtamo inta ay nimankan bannaanka ay ku shaqaynayaan money laundering lama waynayo lacagaa lagu taageero hataa kuwa la dhaho criminals gangs lagu taageergareeyo xaggay ka yimaada so-aali badana waxay ka tagan yihiin real estateca ay qabanayaan lacag intay ka keeneen other people maxay lacag u haysaneen waa in lasoo xirxiraa inta ay bannaanka joogaan waa la dhacayaa waana la xirayaa maalin kasta iyagana waa isdhacayaan suldaan xuseen maxaa diidaya in la furto xafiisyadii bangiyadii laysanka lahaayoo dahabkii iyo lacagiiyo ay helaan waa leena bangiyada ugu badan kenya ka shaqeeya muslim community baa iskale siba soomaali baa iskale bangiyada ugu badan annagaa iskale waa leenahay laakiin hadday dhacdo annagu soomaaliya dhaqan waxaan u leenahay dad fara badan oo ganacsata ah bangiyadana lacago u yaalaan ayaa lacaga kaasha ku shaqeeya dukaankiisiibuu ku shaqeynaya dukaankiisa u tallaa waxay u tallaa muxuu ahaaye business muxuu ahaaye saldhigiisii waxay u tallaa xafiiskiisii wuu ku shaqeynayaa waxyaalkan waxa weye dhibaatada jirta bangiyadu waxay qaataan system systemkaasoo ah long time inaad lacagta aad rabto inaad ku shaqayso weliba hadda waaye dowladdan dowladda ka horreysa waxay keentay inaan lagala bixi karinba bangiga hal milyan muxuu ahay lacag dhan markiiba sidaa darteed waxa weeye waxa la iska rabaa waxa weeye annaga soomaali haddaanu nahay waxaanu ku shaqaynaa waxa weye waa waa is-aaminaad waxaanu nahay dad iimaan ku shaqeeya iyo trusty trustigana annaga money laundering kama shaqeyno waxaanu ka shaqaynaynaa canshuurta annagaa bixinno dadka ugu badan ee canshuurta kenya ka bixiya eeg waa akhri joornaalada daily nation akhri marka canshuuraha dadka bixiya ugu badan soomaali wey weliba muxuu ahay reis lee wey maca daalika waxaa waxa weeya waayo annaga tuugada iyo tuuga kalkaalka waxaanu ka codsanaynaa in nagala qabto tuugada iyo tuuga kalkaalka islamarkaas ay la xisaabtanto saldhigyada booliska ee ka jira eriyadaas muxuu ahaaye iyo dadka xataa dambi baarista u qaabilsan ay la xisaabtanto daba kacdo dowladdana ay ilaashato shacabkeeda iyo dadka horumarka dalka kenya ka shaqaynaya ee soomaalida waayo genaraal ahaan annagu naloo raadsadaa adaa sabab ee inta aad sistemka ka cararayso oo banaanka shilimaadka iyo doolaraad ku hayso waa lagu dhacaya taas waama soo dhameen tan labaad xalku wuxuu yahay kow in la xiro black marketka ku yaalla islii la xiro dahabka iyo doolarka labadaba la xiro kuwii oo ka shaqaystana bank- la keeno oo meesha la jiray maxkamadda la keeno leano waxay ka carareen accountability isla xisaabtan ay ka carareen aad ayadu mahadsantihi kuwaasi waxaa ahaan dhagtaa cabdisalaan aadan maxamed oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo suldaan xuseen xasan oo ka mid ah ganacsatada soomaalida labadu waxay joogaan magaalada nairobi dooddii gaaban intaa inoo joogtay intayn markaa hawada ku gurbi doono haddii ilahay raali rabo sidaa iyo nabadgelyo
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markaana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku talagalay wule aniga caashaq wehelkaygi wiyeel wilayga beeriyo wadnaqaygi wiyeel wule aniga caashaq wehelkaygi wiyeel wilayga beeriyo wadnaqaygi wiyeel wixii ay ka sheegtanaan iskumaba wanaagsan wixii ayd ka sheegtanaan iskumaba wanaagsan warnana madax mari karo ayohow yala ayow u yeelow u yeelow huy u yeeli ayohow yala ayow u yeelow u yeelow huy u yeeli Eedha weligay kaman cabanin. Halow ceeliguma witanin. Ay, weligay kaman cabanin. Halow ceeliguma witanin. Waa waqal daruuriyo, baxan warabshiin, fakula walaalahay. Waa waqal daruuriyo, baxan warabshiin, fakula walaalahay. wule aniyo caashaqo wacad baanu leynay waxyaa jidhkaygaadha dawadiisa weyaan wule aniyo caashaqo wacad baanu leynay waxyaa jidhkaygaadha dawadiisa weyaan wadartii ka cabatana iskumaba wanaagsan wadartii ka cabatana iskumaba wanaagsan warnana ma dhex mari karo ayohow yala ayow u yeelow u yeelow hoy u yeelin ayohow yala ayow hoy yeelow hoy yeelow hoy hoy yeelin ayohow yala ayow u yeelow u yeelow hoy u yeelin ayohow yala ayow u yeelow u yeelow hoy u yeelin Eedha weligay kaman cabanin. Halow ceeliguma witanin.
heeskaas ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o eedunle sidaas iyo nabadgelyo
ولعنيعاشق